asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalbo oo dhegeyso idaacadda snaai ee magaalada jowar toddobaadkiiba haadahan oo kale ayaad kaga barateen inaad ka dhegaysataan idaacaddii snaai mawjada f m-ka megaartis jowar shabeellaha dhexe soomaaliya barnaamijkana nigoo cusmaan cabdallah iyo hadila socodsanaya halka zakowka farsameynayo saaxiibayaal barnaamijka dhegeystayaasha aragtidooda ayay soo dhiiban doonaan iyaga oo ku dalban kara heesta ay doonayaan inaguna halkan ayaan dooqooda uga cayaari doonaa intaynaan gudagelin barnaamijkanase waxaan ku hormarinaa kalima waa fariinta wacyigelinta bulshada
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronafirus uu halis caafimaad ku yahay adduunka fayraska korona waa fayrus ku dhaca neef mareenka kaasoo ku faafi kara xidhiirhka dhow waxaad ku yarayn kartaa halista qaadidda covid toban iyo sagaal adiga oo nadiifiya si joogto ana jeermiska uga dila walxaha mar walba la taabto iyo ogooyinka kale alaabtaas waxaa ka mid a daarademiyaha layrka gaanjada albaabka sidooyinka suuliga iyo qasabadaha gaar ahaan goobaha caamka ah haddii aad aragto in agabka la wadaago inta badan ay wasaq yihiin marka hore ku dhaq saabuun iyo biyo si joogtaa u dhaq gacmahaaga una qallaji ogooyinka ku dadaal in qolalku ay helaan hawo wanaagsan gaar ahaanna goobaha ay ku kulmaan in ka badan toban ruux wixii faahfaahin intaa dheer iyo xogihii ugu dambeeyey kala soco wasaaradda caafimaadka ee deegaankaaga xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista covid toban iyo sagaal
waa hagaag saaxiibayaal intaas haddaan kaga gudubno fariinta wacyigelinta bulshada idaacaddii snaai barnaamijkaad maqlaysaan waa dalbo oo dhegeyso oo qabihiisii hore ayaan ku guda jirna barnaamijkana waxaan ku daafurinaynaa mid ka mid a kalimaha suugaanta
sagaley nabdaseexan weyde sahweysa awga adad suuradaada loo saaray hibade goormasiunodhan adhadasanguwayaniguye saaxiibadayo darskaba su'aalo sabkayaan la socon jiray weydi sidaan ahay marla samri waayo anigu samri waayo anigu saaxiibadayo darskaba su'aalo sabkayaan la socon jiray weydi sidaan ahay hadday adiga saxadaad wacan tahay wakhtiguyla siladana hadday adiga saxadaad wacan tahay wakhtiguyla siladana salaantuba in marbaysad noqotaa se tahayd wacan tahay raba leeyihiin mar baysad noqotaa see qaxad wacan tahay waxaa iga su'aalaa sida diila joogtiin wax saarka kuu tume sare kacoo istaag ina keena soconin ku yidhi sababteed waxay tahay saaxiibu sheeg sagalaya qarinine lala sagaley kama dala socodko saylaa libaaxiyo salmadiga shabeelkiyo sarinkiyo ugaadhaan surimada ku kulanaa sagaley kama dala socodko saylaa libaaxiyo salmadiga shabeelkiyo sarinkiyo ugaadhaan surimada ku kulanaa amarala amarala sagaley kama daala socodko saylaa libaaxiyo salmadiga shabeelkiyo sareerkiyo ugaadhaan surimada ku kulanaa haddad saa kaladan tahay haddad saa kaladan tahay sidi kulamaaniyo soobir ku irmaan tahay annaan sumaysnahay allah waanu simannahay hadda saa kaladan tahay Mm, hadda saa kaladan tahay sidi kulamaaniyo soobir ku irmaan tahay annaan sumaysnahay allah waanu simannahay waxaan sugi markay ige adiguna nafsigiiso waxaan sugi markay ige adiguna nafsigiiso salaantu baad leeyihiin mar baysad noqotaa see tahayd wacan tahay lala salaantu baa leeyihiin mar baysad noqotaa see tahayd wacan tahay waxaa iga su'aalaa sida diila joogtiin wax saarka kuu tume sare kacoo istaag ina keena soconi ku yidhi sababteed waxay tahay saaxiibu sheeg sagalay ha qarinine allah laa sagaley siduu waalidka yahay soo intaan ku mooday anigoon saliyo baar welisaani kuu baran saaxiibkaaba daba dhican sagaley siduu waalidka yahay soo intaan ku mooday anigoon saliyo baar welisaani kuu baran saaxiibkaama daba dhicin samar malahan castiye marla samir malahan castiye adadadada gurigaan sameeye raaxadan sugaynay subax soo kamaa tegin intaad saydhana badi adada samir malahan castiye cajab cajab samir malahan castiye adadadada gurigaan sameeyiyo raaxadaan sugaynay subax soo kamaa tegin intaansan nabadii haddaa seegiseeda doorto saxansadaiyo baartee adaas egiseda doorto saxansadiyo baarte inanka samriyo inaad saxraiman ikala saxlabada inanka samriyo inaad sadii noqon midkeebaan ku seexdaa waxaa iga su'aalaa sida diila joogtay waxsaarka kuu tume sara kacoo istaag ina keena soconi ku yidhi sababteedu waxay tahay saaxiibu sheeg sagalay haqarinine saaxiibu sheeg sagalay haqarinine saaxiibu sheeg sagalay haqarinine الله الله
waa hagaag dhegeystayaal idaacadda snay ee magaalada jowhar ayaad nagala socotaan barnaamijka waxaad kaga soo qeyb qaadan kartaan eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad barnaamijka kasoo wici kartaan waa eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal whatsapp ayaad sidoo kale kaga soo qeyb qaadan kartaa oo aad fariintaada qoraalka ah noogu soo diri kartaa si aad markaa uga qeyb gasho barnaamijkan waa hagaag saaxiibada barnaamijka nagala socda meel walba oo aad joogtaan hawada ayaan idinka leenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan dhegeysta xadqadka noogu jiraan siinanaa asalaamu calaykum soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso adoo mahadsan maxamed cali sharci oo joogo daanyarey daanyare maxamed barnaamijka mala socotaa
cagadaas haye soo dhawow maxamedow bal maxaad barnaamijka ha waa ku salaamaynaa maxamedow bal maxaad dalbanay caawa waa saaxiib maxamed oo daanyarey jooga waa uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee uu nala soo wadaagay ama uu isugu dayay inuu barnaamijka ka qeyb qaato waana rajeynayaa in uu dib barnaamijka ugala soo qeyb geli doono meel walba oo aad joogtaan hawada ayaan idinka leenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan barnaamijkuna waa dalbo dhegeysto asalaamu calaykum dhegeystaha qad ku jira wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawoola magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso adoo mahadsan mukhtaar weji watuulo banaani mukhtaar banaani barnaamijka see looga maqlayaa haye bal hore u gudagal haddii aada la socoto maxaad dalbanaysaa caawa waxaa dalbanaa hees haye heeske
suldaan siraas heesta suldaan seyraar maxaa ka mid ah
soomaaliya
iigu celi
biya soomaaliya dooranaya ha waa mahadsan tahay heeskaas waa isku dayanaa in aan dalabkaaga kuu fulino haddii uu barnaamijka inta uu hawada ku jiro idaacadda snai ayaad weli nagala socotaan eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaan eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan hawadaan idinka leenahay habeen wanaagsan salaamu calaykum dhegeystaha kale soo dhawo walaal magacaaga noo sheeg iyo halkaad nagala soo xiriirayso
cumar bashiiro jooga dacarey
cumar bashiir oo daarey jooga miya haye bal barnaamijka mala socota cumarow hore u gudagal bal maxaad dalbanaysaa cawaale miya waa tahay waa isku dayanaa heeskaas cawaalena inaan kuu soo dayn doono inta uu barnaamijka baxaya ayaadna kaga boga doontaan hagaag meel walba oo aad joogtaan saaxiibayaal hawadaan idinka leenahay habeen qurux badan barnaamijkaad maqlaysaan waa dalbo oo dhegeyso kalimaha suugaanta ayaan goor dhow qaadan doonaa iyo dhegeystayaasha qadadka ku jirana waxaan leenahay sidiina qadka noogu sii jira insha allah
anna kula gartoo ku garwaaqsade inakaan golahoo heesuga gegsi godadle waa gadiisi midigay godod leh waa gadiisiyey godod leh gacalo gacaloy how gacaloy gacalo gacaloy how gacaloy gacantaydhi midigay godod leh waa gadiisiyey godod leh sida geedku yaal gagamaran duushadbaan sida geedku yaal gagamaran duushadbaan gagadoomaya laba gebi dhexdoode gagadoomaya laba gebi dhexdoode gablaynayayo waan waan goohayaa gablaynayayo waan waan goohayaa gododle waa gadiisiye gododle sida goosan adhi u weera galu kala gaabiyaan harad gowracmee sida goosan adhi u weera galu kala gaabiyaan harad gowracmee gubtogeli cidlaab ku godoomaya god iyo abees gacan webi ma galay gubtogeli cidlaab ku godoomaya god iyo abees gacan webi ma galay ay gododle agadiisiyey gododle
dhacay damiri gaajiyo haraadnimaad gala laftee gabaldhacay damiri gaajiyo haraadnimaad gala laftee kama gaabsado soo gutaa kama gaabsado soogutaa gacmahaygiiba dinigu jaro margarasha male geesi baa goblamay gacmahaygiiba dinigu jaro margarasha male geesi baa goblamay markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii garka iyo wadna garabkala helen garka iyo wadna garabkala helen gabdhayo howalla waa gelgeliyeen garka iyo wadna garabkala helen garka iyo wadna garabkala helen gabdhayo howalla waa gelgeliyeen guulow alla igargaaraye guulow alla igargaaraye gabdhayo how galab wana hagsaa guulow alla igargaaraye guulow alla igargaaraye gabdhayo hogalab wanaagsan hoy gabte waa gediniyey gabte
waa hagaag saaxiibayaal idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaad nagala socotaan barnaamijkuna waa barnaamijka dalbo oo dhegeyso meel walbood joogtaana habeen wanaagsan aan idin leenahay dhegeystaha qadka noogu jira ayaan siinaynaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato halo salaamu calaykum
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal soo dhowo magacaaga noo sheega iyo halkaad nagala soo xiriirayso
waa dhawa waa cabdullaahi
haye xaggee nagala soo xiriiraysaa
jilad baarow barnaamijka haddaad la socoto hore gudagal maxaad dalbanaysaa
waxaan dalbaha heesta ay wada qaadeen xaliimo qaliif magool iyo salaad maxamed shirdi salaad derbi salaad derbi iyo qaliif xalimo qaliif waa mahadsan tahay waa maqli doontaa heeskoodaas insha allah weli idaacadda isnaay ayaad nagala socotaan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan hawadan idinka leenahay habeen wanaagsan barnaamijkuna waa barnaamijka markaasi dalbo ee dhegeyso eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaa whatsappka ayaad sidaas oo kale nambarkaas fariintaada kusoo dirsan kartaa meel walba oo aad dunida ka joogto toos waxaad nooga daawanaysaan ama aad nooga dhagaysanaysaan youtube-ka radio sny iyo weliba sidoo kale barta facebookga aan ku leenahay ee sny radio oo si toos ah aad xilliganba nagala socotaan caalamka oo dhan meel walba oo aad joogtaan waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka aad la socotaan waa barnaamijka dalbo ee dhegeyso eberle xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaadna nagala soo xiriiri kartaan waa eberle xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeystayaasha ayaa dalbanaya heesta ay doonayaan innaguna halkan ayaan uga cayaarayna ama aan uga sii dayn doonaaba barnaamijkana saaxiibayaal toos ayuu idinkaga imaanayaa warbaahinta isnaay ee magaalada jowhar caalamka oo dhanna facebook iyo weliba youtube ayaad toos nooga dhegaysanaysaan whatsapp nambarka eberle xal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad fariintaada ku soo dirsan kartaa halkan ayaan kaaga aqrin doonaa inaguna insha allah walmarkana qaybta farsamada ayaanu eegi doonaa
anigaa dalbado isla doontay dhibkeen madabaalana qaan daadna way la tegeen iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan daysnay malahado galweyaan dow galweyaan madalo ka doobi waay
wadigaan dulabaye duxyada fadhiiste intisabadaryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku heshe
waxaan
doodin ha dagaalin naftada dalmarow dalimaa kalay deeqa kaalay adan kugu dan sheege
dalmarow dalmarow hadda kunuude
Ah, dulmi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow hadda kunuude
Digi waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda iga duugtay kugu daalay na dayrisye dayaxaba cadceeda duhurkii harayse adigay dedaaye iga durugtay kugu daalay ina dayrise dayaxaba cadceeda duhurkii harayse adigay dedaaye sida damacday maahine dayrigan ogaalbari wada daaqin maysidee nila'aantaad igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilayaa deris aad la noqoto docdaadiga warinte
dalmarow dalmarow hadda qunuude iyaga abartayoo kala jecel hirdoogle anna dab iyo meel kulul harku doorsan maaye maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe
dabinkaadi gelise
la doodin ha dagaalin naftada dalmarow dalimaan kaalay deeqa ka kaalay adan kugu danseege
dalmarow dalmarow wada qunuude
Ah, dembi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow wada qunuude
Dhigi waaye, daruurtuba halkan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
tahay dhegeystayaal idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaad nagala socotaan barnaamijka aad maqlaysaanna waa dalbo oo dhegeyso dhegeystaha khadka ku jira haddii aan eegno si uu barnaamijka uga qayb galo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowo magaca iyo halkaad joogto igu celi waa tahay xagge naga soo wacay
ceelka cusbaan ku dhaade haye bal barnaamijka ma la socotaa
adiyaad maxaad dalbanaysaa
macalin waxaa caashaq oo ii geystay naafada mhm
ayaan sabraya yaa ku looqeeyo halo waa tahay dhegeystahaas ismaqalkana liitay halo waa tahay dhegeystahaas aad buu u liitaa ismaqalkeenna waa rajeynaya inuu dib ugu soo laaban doono dalabkiisana insha allah aan isku dayi doonaa ee, inaan fulino idaacadda isnaay ayaad weli nagala socotaan eber lix hal afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal ayaad barnaamijkan kaga soo qaybgeli kartaan si aad markaa fikirkiina aad uga dhibataan dhegeyste fariin qeybta whatsappka noogu soo diray wuxuu leeyahay laakiin dhegeystaha qadka ku jiraan ka hormarinayna asalaamu calaykum soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad joogto
xaafadorteedaa joogaa iigu celi
xaliima xaafadorteed xaliimo xaafadda horseed maasha allah haye xaliimo
waxaan dalba lahaa kamri suugaani iyo heesa alla alla alla allah allah allah heeska iyo hadda u dambeeyey soo qaadeen
aadawey waa mahadsan tahay qadka eh, eh, sidaas idaacadda dhegta ugu sii hay insha allah waan rajeynaya inaad maqli doonto heeska qamar suugaani iyo weliba deeqsan alla alla waayahay eh, fariinta whatsappka eh, waxaan u malaynayaa isla xaliima inay ahayd laakiin eh, qoftan laga yaab inay kala dugan yihiin magacaygu waa xaliimay dhahday waxaan joogaa xafadda horseed waxaan dalbanayaa heesta diirkii ambiyada waxaa qaadaya bay dhahday zahrakiin zahrakiin ayaa ku luqeynaysa diirkii ambiyada oo mahadsan tahay heeskaana waan rajeynayaa in aad ka bogan doonto whatsappka ayaad fariimihiina noogu soo diri kartaan dhegeystayaal si aad idinkuna aad barnaamijkan uga qayb gashaan oo aad uga dhiibataan aragtidiinna habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibada sida tooska idaacadda isnaay ee magaalada jowhar deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe nooga maqlaya iyo kuwa caalamka oo dhanba qadka qofka ku jira asalaamu calaykum wacalaikum asalaam magaca iyo halkaad joogto soo dhowo
magaca jooga dhogoley dhogorley barnaamijka ma la socotaa si aad iyo aad ula socda maxaad dalbanaysaa caawa waxaan dalbanayaa heeska xasan aadansan matariya xali maqlib magool iminka aan ragna doorkii baa tahay doqna waa kan ku jira dantuna iyo gaaxay waa tahay aadaad u mahadsan tahay xasan iyo xaliima Eh, dalabkaaga waa isku dayna inaan fulino idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaad nagala socotaan saaxiibayaal barnaamijkeenii intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigu waa cusmaan cabdilla farsamada zake intaan mar kale barnaamijkan kiisixii ku kulmayno waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo
قفلتان تدبر كبير مولي